waxaynu xalay bilownay saxaabiga loo yaqaano cabdillaahi bin cuhmaan ama abubakar bin abi quxaafa oo ahaa saxaabigii ugu fadliga badnaa saxaabadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam si kalena muslimiinta ugu fadliga badnaa ayaynu xalay wax ka bilownay taariikhdiisa waxaana inoogu joogtay iyadoo aynu ka warrannay markii uu nebiga calayhi isalaatu wasalaam gacantiisa isu dhiibay in ilaahay sababu uga dhiga waxyaalo fara badan oo ay ka mid ahayd sadiiqii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaa xadaynu soo gaadhsiinay hijradii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam abubakar oo runtii mudan inaynu ka waranno in fara badan si aynu islaamka ugu fahmno wayaqda alamru xiina tagiibu tiimu walaa yusta'danuuna wahum shuhuudu culimmadu waxa ay leeyihiin sida ninkaa shaacirkii uu ka gebiyey wayuqda alamru xiina tagiibu tiimu arrinka ayaa la jaraa iyadoo reer beni tiim ay maqan yihiin walaa yusta'danuuna wahum shuhuudu waxna lama weydiiyo oo haddii xataa qabiile ahaan ay u joogaanna lama yidhaahdo war reer beni tiim waxa la weydiiyo iyadoo taasi ay jirto oo reerka sidaa loo yeeraysanayo abubakrin uu ka dhashay ayaa waxa uu noqday saxaabigaasi ay maanta higsanayaan muslimiinta kii ugu horreeyey iyo kii ugu dambeeyey fadligiisa iyo wanaaggiisa idan waxaa halkaa gaadhsiiyey abubakrin waa arrin u baahan in aada loo eego oo taariikhdiisa la darso waxaynu ku jirnay xalay iyadoo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam godkii ay wada galeen sida uu ka warramay abu nucaym fii kitaabihi xilyat alawliyaa marka uu kaga warramayo abubakar wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aroornimadii buu soo toosay markaasaa wuxuu arkay abubakar oo dharkiisii xaggii sare ay madhan tahay xaggii hoosena ay bannaan tahay fatacajaba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu la yaabay abubakar oo dharkiisu dhammaystiran yahay bay godka uu ka ogaa godkuna madow buu ahaa iftiinkii markuu soo baxay waxaan dharkiisii dhameeyey ayaa uu la yaabay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku uhi yaa rasuula allah markii aan godka kaaga soo horreeyey intaasoo dalool baa godka jirayo waxaan u jeexjeexay maryahaygii oo dhan si aan ugu gufeeyo oo aan loo helin god ay wax ka soo baxaanoo adiga ay wax kuuga yeelaan yaa rasuul allahi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu ku ilmeeyey abubakar isagoo ay sii kordhisay jacaylkii uu markii hore u hayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwaanii waxaa xusid mudan abubakar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay godkii ka wada baxeen ee ay ku sii jireen si ay madiine u gaadhaan waxa ay u keeneen reer abubakar oo ay ku yidhaahdeen abubakar iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam quraysh oo uu hormood u yahay abuljahl waxa uu ku baaqay boqol neef oo geela oo cascas waxaa ku korodhay abubakar baqad saa'ida oo uu baqanay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam awalan daxaa nafsahu lilah isagu naftiisa ilaahay buu ka iibiyey abubakrin laakiin dacwaddu intaanay fidin aad buu ugu baqanayay shakhsiyadda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waana ta la yidhaahdo xagga horuu ka marayey oo xagga dambeu ka marayey oo bidixduu ka marayey oo midigtuu ka marayey marba meesha uu istaago ayuu is yidhaahdaa bilaa dhinaca rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laga soo weeraroo laga soo gaadho waa ta riwaayad saxiixii ay tilmaamayaan ninka loo yaqaano suraaqa binu malik ibnuljucsham oo fadhiya meel gogolah oo uu tolkii kula hadlayo nin u yimid ee uu ku yidhi yaa suraaqa waxaan u malaynayaa buu yidhi safar kooban oo meel aan ka higsaday inuu yahay safarkii ay ku xidhnaayeen boqolka geela ee cascasi sidaa markii ay noqotay suraaqa ninkii waa aamusiiyey isagoo kule waxaa laga yaabaa inaad ismoodsiisay wax kale laakiin markiiba waa waanbabaxay wuxuu diyaarsaday faraskiisii uu ku dagaalgeli jiray meeshii uu u tilmaamay buu qabsaday abubakar ayaa wuxuu arkay isaga oo xagga hore ka maraya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam faraska soo socda wuxuu dhi yaa rasuul allah nin fardafuula ayaa inagu soo aadan waxa uu ku yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam hawshaadu sidii ha u socota yaa abubakrin leanna rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kaana waahiqan billaahi subxaanahu wa tacaala mar walba waxa uu ku kalsoonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaabadana waxa uu ku barbaariyey alla un inuu qofka waxyeelo waclam low ijtamacat اlummatu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu lak waxaad ogaataa haddii ummaddu ay isu ururto calaa an yaduruuka bishayin oo ay iskugu ururaan inay adiga shay kugu dhibaan lam yaduruuka bishayin ilaa bishayin qad katabahu allahu lak wax allaaliya wax ay ku yeeli karaan ma ay jirto ilaa bishayin qad katabahu allahu lak wax alla kuu qoray mooyaane wax ay ku yeeli karaan ma ay jirto xadiiskaas ayaa ay aaminsanaayeen saxaabaduyo sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga dhaadhicinayay abuubakar oo warwarsan laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam caadi buu ahaayo mar walba waxa uu ku kalsoonaa oo uu abuubakarna ku abuurayay inaanu suraaqa waxba yeeli karin riwaayaad saxiixii waxa ay tilmaamayaan faraskii inuu dhul ka qabsaday markii labaad uu qabsaday markii saddexaadna uu fogaadayba ilaa xad uu yidhi ya moxamed aminii maxamedow imagan geli ilaa uu ku yidhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam abubakar oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam gadhwadeen u ahaa waxa uu sidaa ku gaadhsiiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam magaaladii madiina ikhwaanii waxaa xusid mudan abubakrin nebiga calayhi isalaatu wasalaam madiine markii uu tegey abubakar carruurtiisii iyo ehelkiisii qof keliya kamuu kaxayn abubakrin waxa uu kaxeeyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaa intaa u wehelisay sidii aynu ka soo warrannay adduunkii uu haystay carruurtiisa waxba ugamuu tegin ee waxa uu ku tabaabushayey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo doonayey madiine marka ay tagaanna inuu dejiyo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam abubakrin ama cabdillaahi binu cuhmaan oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu u ilmeyn jiray marka ay saxaabada isqabtaan asaxaaba kaanuu basharan saxaabadu way isqaban jireen oo dee bashar bini aadmiyo inala miday ahaan jireen markay murmaan ama ay arrin iska dhex galo ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam abuubakar saxaabiga ay isqabtaan baa nebigu dhinaca abuubakar uu raaci jirayo oo odhan jiray war saaxiibkii ii daaya rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ilaa xad uu gaadhsiiyey cumar binu khadaab radia allahu canhu markii ay isqabteen oo arrinku uu ka gaadhay meel adag inay isula yimaadaan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo rasuulku uu ku leeyahay yaa cumar saaxiibka iidaa buu ku leeyahy rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo og labada wasiir ee go-an ee uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wasiirkiisa koowaad oo abuubakara in wasiirkiisa labaadna uu yahay yacni cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan abubakrin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam tabaabushayntii madiina iyo joojintii dowladda islaamka ah madiine laga joojinayey asaaskii koowaad isagu ka ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu amray waxay adduun hayaan inay keenaan si loogu asaaso dowladda madiine laga taagayo nin walba waa isa soo xaamxaamtay waa maalintii uu ka hadlayay cumar bin khadaab radia allahu canhu ee uu yidhi in badan baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar ku ammaanay inuu khayrka u degdegaye maalintaasi ayaa waxaan ku ogaa buu ihi waxoogaa adduuna oo aan haysto oo waxaan is idhi allailahe maanta ayaa waxoogaagaagii diyaar yahay abubakar ka horeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrkaa uu ku baaqay uga horee adduunkaygii baan laba u qaybiyo markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u keenay faqaala lii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yaa cumar waa maxay adduunka aada sidaa waxaan ku idhi yaa rasuul allah adduunkaygii laban u qaybiyo badh adaan kuu keenay badhna ehelkii baan uga imi abubakar baa yimid markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunkii uu siday u dhiibay faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam maadaa abqayta liahlik rasuulku uu garanaya wuxuu yihi war maxaad ehelkaagii u reebteed ugu tala gashay wuxuu ihi yaa rasuul allah waxaan u reebay ilaahay iyo rasuulkiisa kafadii markii aan eegay in islaamka adduunkayga aan ku wada bixiyo iyo inaan ehelkayga badh u reebo waxay ila noqotay inaan diinta ku wada bixiyo ayuu abubakar yidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cumar eegay cumarna markaasuu yidhi yaa rasuul allah maantaa igu dambaysa inaan higsado inaan abubakar ka hormaro oo aan khayrka uga hormaro maanta ayaa iigu dambaysa buuli ikhwaanii islaamka maanta aynu higsanayno ee gaaladu ayna tidhi tirada muslimiinta ah aladiina yaquuluuna laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah waa kun milyan dhowr iyo siddeetanaadkiibay sidaa iyagu taariikhda inoogu qoreen oo ay noogu sheegeen wallahu aclam xaqiiqata alxaal ilaahay baana xaqiiqada og oo muslimiinta tiradoodu intaa inay ka badan tahay baa la sheegayaa tirada intaa leeg abaalkeeda dadkii ugu weynaa ee lahaa waxaa ka mid ahaa abubakrin oo ah saxaabigan aynu ka sheekaynayno kumanay iman saacaad kooban oo runtii dadku ay waktigooda bixiyaan laakiin waxa ay ku timid sidaa aynu ka warramayno naftii iyo maalkii iyo waktigii al-anfus waannafiis nafta iyo wax wal oo qiimo leh oo qaayo leh oo agtiisa ku weyn oo qofka uu bixiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ammaanaysiiyo oo uu ilaahay amaahiyo si ay u noqdaan qaar kordha ayaa halkaa uu ku soo gaadhay waxaa xusid mudan nebigu calayhi salaatu wasalaam in allaaliya intii uu ku noolaa madiine garabkiisa koowaad wuxuu ahaa abubakar waxaa la yidhaha maalin maalmaha ka mida ayaa markii reerkiisa uu madiine yimid ee caaisho la siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa abubakrin waxa uu soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha oo muransan oo caaisha dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam bacda khadiija bintu khuwaylad nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa wuxuu ugu jeclaa khadiija wamaa tasawaja imra'atan ukhraa duula xayaatiha manuu guursan shan iyo labaatan sannadood gabadh kale ilaa intii ay dhimanaysay khadiija bintu khuwaylad waayo nafteedii iyo maalkeedii iyo wixii ay sharaf lahayd oo dhan waxa ay ku wareejisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si uu islaamku isu taago maalintii ay khadiija dhimato sanadkii tobnaad ahaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa kale u bilaabay idan dumarka kale nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonay ee saddex iyo tobanka guud ahaan ahaa khadiijo marka lagu daro ee laba aanu la aqalgelin koob iyo tobanunuu la aqalgalay tobanka kale hadhay caaisho oo keliya ayaa ka ahayd bikrad gabadh aan hore loo soo arag idan nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa bacda khadiija bintu khuwaylad waxa uu ugu jeclaa caaisha bintu abibakrin waayo waxa ay ahayd gabadh da-yaroo iyadana cilmigii islaamku uu ku kacay laba kun laba boqol iyo koob iyo toban xadiis ayay ka warisay nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa rawaa biha kibaaru asaxaabati ridwaan ullaahi calayhim iyadoo axaadiista intaa leeg aanay ka warin saxaabadii waaweyneyd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kaanuu yas'aluuna canhaa alfaraa'ida wagayriha xataa cilmiga dhaxalka marka ay saxaabadu fahmi waayaan caaishay ula tegi jireen wa kaanat xaafida bikitaab illah wa kaanat caalima wa faqiiha wax walla oo saxaabadu ay garan waayaanna iyaday u raajicin jireen idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiijo kadib caaisha ayaa dumarkiisa ugu soo dhoweyd sababta ay ugu soo dhoweydna waxay ahayd cilmigii baa rasuulku uu siiyeyo iyaduna saxaabada kale ay usii gudbin jirtay caaisha idan caaisha oo iyadu tidhi waxaan garaadsaydayn iyadoo aabbahay iyo hooyadayba ay islaamka haystaan gurigaasay ku kortay aynu ka warramayna abubakrin iyo ummu caamir bintu ruumaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man araada an yandura ilaa imra'atin min alxuuri alciini falyandur ilaa ummi ruumaana ninka doonaya gabadh xuuralcaynta ka mida inuu arka ummu ruumaan ha eego buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka guriga caynkaasa ayay caaisha ku kortay ikhwaani maalin bay nebiga calayhi salaatu wasalaam murmeen murankaasi waxa uu ahaa muran guriga gudihiisa ah marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi arrinkaa y yaa xakam ka noqonaya ma waxaan inoogu yidhaha abaa cubeyd caamir binu jaraax faqaalat laa yaa rasuula allah waa nin raqiiqulqalbiya oo aada magaratay u raxmad badan mee cid kale haynoo garqaadno dabeete waxa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka waran abubakar haddaan u yeedho faqaalat nacam waan ogolay aabbahay abubakrin inaad inoogu yeedho abubakarna show markaasaabuu u dhowaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo nebigaa u yeedho wuu soo galay bacda asalaam markii uu salaamay kadib ayaa waa caaisho ku yidhi maxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isku qabsateen laba kelmadood bay u sheegtay labadii kelmadood intaanay dhammaynin ayaa dhirbaaxo kulul oo gaadhay markii ay ka soo noqotay wejigeedaba in sanka dhiig ka yimaado ayuu ma garatay dhirbaaxay abubakrin fa qaala laha atujaadilu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wataqulu iktasid ma rasuulkaad la doodeysaa oo aada leedahay cadaalad fal faman yaktasid in lam yaksid rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaa arrinka dhexdhexaysanaya oo halkiisa dhigaya hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam halkiisa dhigi waayo dabeeta wuu iskaga baxay abubakar halkii wuxuu ku dhameeyey caaisho uu dhirbaaxay oo runtii sanka uu dhiig ka yimid oo gorortay bacda fatra markii uu soo noqday abubakar ayaa waxa uu ku soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aada u raxmad badnaayo caaisho raalli geliyey oo caaisho wax badani ay iska beddeleen markaasuu ku yidhi yaa rasuula allah markii hore arrinka kulaylkiisii baan ka qayb galaye qaybtiisan dambe raxmadda lana yaa rasuulallah aan idinkala qayb galo markaasuu la dhammaystiro uu ka tegey abubakr ikhwaanii abubakar sees buu u ahaa noloshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadday guriga noqoto hadday jihaadka noqoto hadday noqoto toosintii islaamka hadday noqoto dhisidii islaamka iyo hanaqaadkiisii intaba sees buu u ahaa abubakrin radia allahu canhu waxaa xusid mudan abubakar oo maalin maalmaha ka mida u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku le yaa rasuula allah waxaynu doonaynaa in si islaamku uu isu taago aynu ururino quwaadu saxaaba saxaabada intooda roon roon marka waxaa la idhaha markii uu soo dhowaa wararkii quraysheed ee sheegayay quraysh in runtii ay doonayso inay kusoo duusho magaalada madiina oo ay maqleen in ansaartu ay rumaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhaha sabab waxa uu noqday in isticdaad saxaabadu ay sameeyaan oo allahuma salli calaa maxamedin ay sii diyaar garoobaan haddii qurayshi ay soo weerarto abubakrin culimmadu waxay leeyihiin afar dumara ayaa uu guursaday cabdillaahi iyo asmaa bintu abi bakar waxaa dhashay gabadha loo yaqaano qutayla bintu lcuza oo reer beni umaya ahayd cabdiraxmaan binu abi bakar iyo caaisha waxaa dhashay gabadha loo yaqaano ummu ruumaan bintu caamir maxamed binu abi bakarna waxaa dhashay gabadha loo yaqaano asmaa bintu cubays caruurtiisa allahuma salli calaa maxamed gabadhii ugu yarayd oo ummu kalsuum la odhan jirayna xabiiba bintu khaarija oo ahayd gabadhii ansaarta ahayd ee ugu dambeysay ee uu ku guursaday magaalada madiina oo ahaa saxaabigii uu ku degay nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine markii ay yimaadeen saxaabadu saxaabiba saxaabi buu la walaalaysiiyey marka saxaabiga loo yaqaano khaarijata bintu zayd ayuu ku degay abubakar isaga lalama walaalaysiino cumar binu khadaab iyo abubakrin ayaa la walaalaysiiyey laakiin khaarija oo uu ku degay wuxuu ka guursaday inantaa loo yaqaano xabiiba ee u dhashay inantiisii ugu yarayd abubakrin ee ummu kalsuum la odhan jiray waxaa xusid mudan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsaday ee xanuunkiisu uu soo dhowaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu runtii ka hadlay axaadiis badan oo saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo ka warramaysa manaaqibta abibakar waxaan u caddeeyey oo uu ishaaray muslimiinta debadii inuu u talinayo abubakar binu abi quxaafa isagoo aan odhan isagaa idin talinaya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada u tilmaamay sababtu ugu tilmaamayna waxa ay ka mid ahayd markii uu xanuunsaday muslimiintu ugu yimid masaajidka iyagoo dhammaystiran oo saxaabadii ay wada joogaan waxaanu kala hadlay mimbarka waxaanu ku yidhi albaabadaa aad leedihiin ha la wada awdo ilaa yacni ma garatay ka abubakar mooyaane muslimiintii oo dhan oo ula hadlayo cabdiraxmaan bin cawf cumar bin khadaab weliba kuwaasi waa saxaabadiisii ugu waaweyneyd saxaabadu saxaabigu marka uu guri dhisanayo waxa uu ku nebi jiray masaajidka bal masaajidkay albaab uga furi jireen markaa saxaabada waaweyn oo dhani waxa ay ku xirnaayeen masaajidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam guryahooda idan rasuulku waxa uu yidhi jaar ha la ahaadan laakiin wuu ka awdeeyo wuxuu yidhi abubakar oo keliya ha loo daayay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qofku inuu masaajid asaaso inay daruuri tahay haddaanu awoodi karayna marka uu doonayo gurigiisa rasmigaa inuu dhisto inuu masaajidka la jaaro si uu ilaahay subxaanahu watacaala waajibaadkiisa uu u ilaashado waana munaasafaadkii ay saxaabadu lahaan jireen halkaa waxaa laga qaatay in fadli dheeraada saxaabada uu ka leeyahay abubakar bin abi quxaafa waxaa xusid mudan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo markii xanuunkii uu kusii kordhay muslimiinta faray inuu abubakar dadka tukiyo rasuulka oo jooga calayhi salaatu wasalaam oo caafimaad qaba lama hayo xataa fii uxud oo nebiga a saddex dhaawac ay gaadheen oo dhiiggiisii uu dhulka wada galay sallaahum wahuwa imaama isaga ayaa tukiyey isagoo imaam u ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadhi baanu ku tukiyey rasuulku calayhi salaatu laakiin markii uu dhimashadiisii soo dhowaato u aadka u xanuunsaday rasuulku wuxuu yihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas caaishuu ku yidhi fara abuubakar dadka ha tukiye caaisha aragtay xilka ku soo socda aabbaheed waxay ku tihi yaa rasuul allah waa nin raqiiqulqalbiya qalbi dabacsan oohin badan raxmad badan codkiisa inaan la maqlin baa laga yaabaaye maad yaa rasuulallah cid kale ku beddeshay rasuulku waa ka cadhood inna kunna sawaaxibu yuusuf idinku dumarow waxaad tihiin saaxiibkii gafsiiyey ee doonayay inuu gafsiiyo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam muruu abaabakrin falyusalli binnaas waa go-aane abuubakar ha la faro yacni dadka inuu tukiyo buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa culimmadu waxa ay ka qaateen abuubakar in runtii uu ahaa saxaabiga bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam muslimiinta ugu fadliga badan uu ahaa waxaana xusid mudan markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhintay ee dhimashadiisii ay timid horeynu uga soo warranay geeridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaa waa madiine oo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam boqolkiiba sagaashan waa ansaar tobanna waa muhaajiriin boqolkiiba sagaashan waa ansaarta tobankuna waa muhaajiriinta sababtu waxa ay ahayd waktigaasi ansaartu iyagaa u badnaa saxaabada waaweyn ridwaanullaahi calayhim marka laga tago hoggaanka sare saxaabada imanka casharatulmubashiriinku dhammaantoodu waa muhaajiriin khilaafada islaamkana intii soo haysa waxay ahayn muhaajiriin laakiin qaacidada labaad ee islaamku isku taagay oo dhani waxay ahayn muhaajiriin dagaalkii uxud baa laga soo saaray lix iyo toddobaatan saxaabi baa istishhaadayoo afar baa muhaajiriin noqday yacni allahuma salli calaa maxamed labiyo toddobaatankii saxaabiye kalena ansaar bay ahayn ikhwaani fillah yani fii cahdi uxud saxaabadii istishhaaday aimada ugu badisaa waxay leeyihin lix bay muhaajiriintu ahaayeen inta kalena waxaay ahaayeen ma garatay ansaartay ahaayeen idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay ansaartii waxbay istuseen waxay dhahdeen innagaa muslimiinta ugu badan innagaa rasuulka u gaargaarnay calayhi salaatu wasalaam waxay ku wanaagsan tahay madiine ayaa islaamkii degan yahay oo madiine innagaa le oo reer yasriba waa inaynu islaamka taladiisa hayna bay istuseen marka waxaa la idhaahdaa saqiifatu bani saacida meel sare oo ayay istaageen oo allahuma salli calaa maxamed ay iskugu tegeen waxaa la yidhaahdaa cumar binu khadaab oo runtii argagaxay oo ul adag sita oo dhex maraya magaaladii oo la ninka yidhaahda rasuulkii baa dhintay ee aan ku maqlo kabtii ma yeelna leh rasuulku muu dhiman waanu soo noqonayaa buu dadka ku lahaa cumar binu khadaab radia allahu canhu tasawar ya ikhwaan yacni waa fahamka wey wuu u qaadan waayo waxaa dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa abubakar ayaa kusoo baxay maada taqulu linnaasi ya cumar war maxaad dadka ku leedahay buu yidhi waxaan ku leeyahay buu yidhi dadka rasuulkii muu dhimana wuu soo noqonaya kamaa rajaca ciisa calayhi asalaam sida nebiyullaahi ciisa calayhi asalaam uu usoo noqonay kamaa sayarjic ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegay ilaahay buu la kulmay waan usoo noqon doonaa wuxuu ku yidhi iskuta yaa cumar rasuulkii waa dhintay inuu dhimanayana qur-aankay ku sugan tahay buu ku yidhi markaasaa cumar oo ragga ugu adadkaa oo ugu tala badnaa ayaa dhulka ay kaga dhacday yacni wuxuu aada ula yaabay abubakar iyo ra'yigiisa dadkii muslimiinta oo meel ku urursan buu u tegey ayuha annaas laqad maata rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay waa dhintay ilaahay baana ka warramay inuu dhimanayo afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum haddii nebigu uu dhinto ama la dilo ma xaggiina dambaa ka noqonaysaanoo islaamkii waa ka tegaysaan ilaahay baa hore inoogu sheegay ayuu yidhi abubakar faman kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maat waman kaana yacbud allah faina allaha xayun laa yamuut ninkii nebi maxamed caabudayou nebi maxamed waa dhintay ninkii ilaahay caabudayowna ilaahay waa nool yahay ee raac baa uu ku yidhi abubakar cumar mar keliya ayaa shoog baa qabsaday oo aayaddii bay fahmeeno aayaddii bay dib ugu noqdeen abubakar bin abi quxaafa oo runtii ma garata akhriyay waxaan uga socdaa ikhwaani fillaahi abubakar wuxuu ahaa nin xaasima oo ku ad adag halka ay ma garatay sartu ka guntamayso ayaa uu ka gunti jiray intaa markii uu ku dhameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam weli meydkiisii waa yaalla dad baa aada u haysta talada muslimiintu waa arrin fudud inay tahay ilaa taladii muslimiinta meel la dhigay lama aasin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaartii halkaasay fadhiyaan muslimiintii oo isku jaha wareertayna abubakar baa dejiyey oo yidhi waar u kaadiya oo meel iskugu keenoo la hadlaya dabeete waxaa israacay abubakar iyo cumar binu khataab cumar baa is yidhi ansaarta la hadal isagoo runtii aada u kacsan saxaabi dakiya oo maskax badan buu ahaa laakiin nin xarwiinaya oo kulkulul buu ahaa cumar binu khataab radia allahu canhu abubakar wuxuu ahaa nin naxiifa oo aada u itaal daran oo guntigu uu ka dhaco oo maradu ay dhulka jiitanto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u cudur daaray oo uu yidhi innaka lasta miman yafcalu alkhuyalaa markuu yidhi yaa rasuul allah maradaydu dhulkay gaadha oo uu yidhi adigu ma aad tihid kuwa yacnii kibir usii daynaye eh waa la ogyahay inaad tahay nin saalixa buu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar oo sidaa ahaa ayaa yidhi u kaadi buu yidhi cumarow cumar oo isla muslimiintii iyo ansaartii la hadal oo ansaartu ay gaar u shirayso ayuu yihi u kaadi saxaabadu aad bay u kala dambeyn jireen ismay berberyaaci jirin cumar binu khadaab oo rag ugu adadka oo quwad ilaahay u dhaliyey oo xooggiisa aada looga warramo ayaa abubakar uu leeyay waar u kaadi markaasuu aamusay cumar binu khadaab waxaa la hadlay ansaartii yani abubakar ayuu wuxuu yaa macshar alansaar yani wuxuu yihi ururkii ansaarto waxaa u gargaarteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam idinkaana ah qaacidadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaanu nahay buu yihi muhaajiriintii annagaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay tol nooga dhigay wanaxnu macaadinu alcarabi carabna annagaa lafteeda gunta ah oo dhaqanka carbeed marka ay noqoto talada annagaa waxna laga weydiiya marka aynu eegno sulaaladii carbeed ayaa uu ku yidhi abubakar isagoo ansaar qancinaya wuxuu yidhi naxnu alumaraa wa antum alwasaraa taladeennan istaagi maysa ilaa aanu annagu arrimino idinkuna aa nagu raacdaan waa go-aankii uu bixiyey abubakar marka axadu asaxaaba ansaarta ka midaa istaagay wuxuu yidhi laa minaa amiirun wa minkum amiir idinkana amiir baa idinka mid noqonaya annagana mid baa naga mid noqonaya cumar binu khadaab baa istaagay faqaal nubaayicuka cala alkitaabi waasunna cumar baa ka ag istaagay markaasuu yihi baycada keen waxaanu kugula baayactamaynaa dadka inaad ku hogaamiso kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete markaasaa muhaajiriintii ay la baayactameen ansaartii kalena markaasay sidaa kula baayactameen waxaa halkaasi culimmadu ay ka soo saaraan bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markii uu dhintay inay halis gashay taladii muslimiintu haddii aanu xasmin abubakrin oo xikmaddiisii aanu kula hadal ansaarta sidoo kale haddii aanu go-aankii adkaa ee ahaa muhaajiriintu inay ehel u yihiin inay taliyaan ilaa nas sariixa ayaa le-eg abubakar markaa mataladuu doonayay ikhwaani fillaahi laa adiicuni maa atactu allaha fiikum wain casaytu falaa taacata lii calaykum yani markii ugu horreysay uu istaagay oo uu la hadlayay muslimiintii waxa uu leeyay yeela intan ilaahay yeelo wa in casaytu falaa taacata lii calaykum haddii aan ilaahay caasiyana nin awood aan ugu leeyahay inuu iyeelaa ma ay jirto waa uu ku lahaa abubakr bin abi quxaaf ikhwaanii waxa uu dareemayey inay tahay sunno sugan in muhaajiriintu ay u taliyaan dadka muslimiinta ah waana waxyaala islaamku xaqiijiye waa ka maanta aynu arkayno xarameynka gudihiisii baa laysku cunayaa fi lxarameyn yani dilkii khaalid kii ma garatay almelik faysal raximah ullah labadiiba waxaa lagu eedeynayaa kan maanta joogay fahad la yidhaahdo oo runtii iyagii ay sugeen alsilsila alcunquudiya fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya markay boqortooyada ka warramayaan silsiladeeda labadaba dilkoodii maantay kusoo saareen oo runtii iyadoo sugan la caddaynaya oo sideeda u taalla waa nimanka tiradoodu aanay sagaalka ka badnayn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kaydka dunida jira ee shidaalka ah boqol kiiba lixdan uu siiyey buqcaddaa yare aljaziira alcarabiya boqol kiiba lixdan ayaa kaydka dunida yaallo oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigay yacni fi lxarameyn ilaahay baa xikmad ka lahaa meesha uu dhigay iyo khayraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu dhigay laakiin islaamku markii uu taladiisa toosiyey oo aynu arkayno abubakrin markii uu talada muslimiinta la wareegay hoggaankii sare ee muhaajiriinta ee la talinayey ee tobanka ahaa ee lixda u badnaa ee ahlu shuurihiisa ahaa intuba waxay ahaayeen muhaajiriin wa kaanuu caa'ilatan waaxida waxaanay ahaayeen caa'ilad keliya ayay ahaayeen markaasaa muslimiinta ka jooga allahuma salli calaa maxamed maa waraa'a annahar waktigaasi yacni ma garatay eshiyadaa fog oo fariska waxaa loo yaqaanay maa waraa'a annahar baa lo odhan jiray waxaa webiga ka dambeeya qofka muslimkee jooga uu daba taagnaa sidoo kale yacni muslimiinta oo dhani warqadda uu soo qora abubakr bin abi quxaafa ayaa ay magaratay ku wada qeydnaayeen waa ruuxdii islaamku iyo taladii uu lahaa ee islaamku uu sameeyey ikhwaani fillaah waa xusid mudan culimmaduna ay aada uga hadlaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markii abubakar la doortay kadib ayaa geeridiisii loo dhaqaaqay in la aaso rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii taladu ay qalloocato waxaad dareemaysaa islaamka oo dhan inuu qalloocayo waana waxaa maanta mushkiladda haysata caalamulislaami biakmaliha yacni konton dowladood oo maanta muslimiina oo ku xeeran yacni qudus ayaa waxay odhan kari laayihiin waar masjidkaasi kun milyan oo muslimiina ayaa leh ma istaahilo in laga dhigo majsara meel hilibka lagu qalo oo xataa waxaa la yidhaahdaa alqubbatu asakhraa yacni aahaartii muslimiinta oo dhan ayaa maalinba in yaray jaraan oo haddii la gaadhoba waxba laga yaabaa in dib loo asaaso mooyaane aathaar uu yacni qudus ay leedahay kuwii cumar binu khataab uu sameeyey sida lagu gaadhaaba inay ikhwaani fillaahi ay yar tahay waa halkii cumar binu khataab isagoo awr wata oo madiine ka dhaqaaqay oo ku tegey allahuma salli calaa maxamed qudus oo camar binu caas oo halkaa uga soo warramay waxay ka warramaan taariikhdu kama qaala alimaam atabari fii kitaabihi taariikhu alumam waalmuluuk marka uu kaga warramayo afar boqol iyo konton kun oo ciidana ayaa dhex fadhiyey baytulmaqdis buu yidhi marka cumar binu khataab ka dhaqaaqay allahuma salli calaa maxamed halkaas waa gaaladii markaa muraabidiinta ku ahayd qudus bartankeeda oo allahuma salli calaa maxamed markuu halkaa ka dhaqaaqayay uu watay toddoba qof bay ku socdeen bal maxaad umalayn awrka ka dhaqaaqay madiine ee cumar uu doonayay inuu furihii qudus ku soo wareejiyo isagoo ku faanaya markii ay gaalada isqabteen ee allahuma salli calaa maxamed safronius odaygii meesha haystay ayay isqabteen baa la yidhaahdaa markaasay murmeen markaa waxay isku qabteen muddada ay ka baxayaan iyo dhulka muslimiinta waktiga ay soo gelayaan talada ay la wareegayaan haddaad yeeli weyda buu yidhi inaad hore u wareejiso faraha oo aada shuruud ku xidha buu yidhi cumar binu khadaab radia allahu canhu waxaan ku fasixi doonaa buu yihi qudus khaalid bin waliid khaalid bin waliid axad asaxaaba ridwaan ullaahi caleyh haddaad hore furaha u dhiibi weydo khaalid baanu usoo diri doonaa afar boqol iyo konton kun oo hubkoodii u dhamaystiran yahay khaalid shaam buu joogaayo waxaa la dhaha camar binu caas baa markaa ka sokeeya abaa cubayda laakiin waxaa la isticmaalayaa magaciisa isagiiyo toban saxaabi oo uu wato oo laakiin ay daba taagan yihiin lixdan kun oo mujaahid oo muslimiintii ka midi oo meeshii la afgaran waayo loo diri jiray ayaa uu ku leeyahay miyaa laga hub badnaa saxaabadahaa miyaa laga tiro badnaahaa miyaa laga dhar badnaahaa nacam intaba rag fadhiisiiyey hadday noqoto xagga cuddada inta maanta muslimiinta lagu gumaysto waa laga hub badnaa waa lagaga aqoon badnaa ma garatay xaggaasi laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayay kaashanayay waatii keenaysay khaalid bin waliid radia allahu canhu odaygii lasoo diray ee ay isqabsadeen ee uu ku yidhi adigoo da-dana maxay kaa soo cadibeen buu yidhi magaalada busra laysat yani basra alati fi lciraaq busra alati hiya fi shaam busra yani oo shaam ku taalla markii uu qabtee uu dul fadhiistay ay yidhahdeen khaalid baa ina dul fadhiye odaydee naftiisa ka quustay oo ka inoogu daaweyn haloo diray bay yidhahdeen marka odaygii markuu u tegey buu khaalid ku yidhi maxay kaa soo cadibeen markaasaa odaygii weliba wuxuu la soo baxay shay yaro isu yidhi wa waxaanad siyataa maxay tahy isu yidhi suma saaca la yidhaahdo oo maxay qabataa isu yidhi qofkii hore u disha waxaa lagu yidhi khaalid waa nin ad adag oo caynkaasa haddii aad naftaada u yaabto suntaa iska cab faqaal yacni edib buu yidhi bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi samaawaati walaa fi lard fasharib yani ducadaas u akriyay markaasuu suntii cabay khaalid binid radia allahu canhu faqaala lahu waxaynu aaminsannahay ilaahay inuu wax dilo xataa suma nashribu mataa nashaa wa ficlan caqiidadoodii waxay gaadhay saxaabada yani iska daa hebel baa ma garatay kaa soo horjeeda hebel baa hub badan hebel baa caynkaasa caqiidadoodii waxay gaadhay sunta ninka sita inuu tuso suntu inaanay waxba dilin ilaahay oo ugu talagalay mooyaane odayga cabdishams waa noqday waxa uu ku noqday raggii busro joogay wuxuu hi hunaaka rijaalun yashrubuuna suma kalmaa-i rag baa meesha jooga buu yidhi sunta u cabaya buu yihi sida biyaha ee idinkaa tala keeni doona ikhwaani aynu iska noqono abubakar oo runtii talada muslimiinta waktigaa loo doortay taladiisuna ay ahayd taa muslimiinta oo dhan waraabinaysay mar allaaliya markii uu talada qabtay qorayshi iyo carabtii ku xeernayd baa waxaa galay nebigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam fahamka diinta la fahmayna wuu koobnaa waxaa go-ay maka iyo madiina qabaa'ilkii ku xeernaa oo dhan baa islaamkii ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam hiraqluu la hadlay wax allaaliya waxaa boqor carbeed jira oo dhan buu rasuul u diray sanadkii sagaalaad ee ugu dambeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wufuudda waxa uu gaadhay nebigu inuu shaam ciidan u diro kuwii saxaabadiisa ka dilay oo nufuudkiisu intaas u gaadhay mar allaaliya markii uu nebigu dhintay maka iyo madiine mooyaane qabaa'ilkii kale oo dhani islaamkii way ka baxeen ilaa xad ay gaadhay gabadha loo yaqaana leyla iyo gabadhii la odhan jiray sajaaxa bintulxaaris xataa dumarkii boqortooyooyinka lahaan jiray oo sajaaxa ay ka mid ahayd iddacaw binnabuwa waxay dhaheen haddii ay cidi lacag ururinayso iyagoo sakadii sheegaya annaga ayaa dadka maamulayna oo reerka iyagu talin jiray oo annaga ayaa ururin doona lacagta bay yidhaahdeen abubakar ayaa waxaa u yimid cumar binu khadaab radia allahu canhu wuxu uhi yaa khaliifatu rasuulillaah maxaa tala ah dadkii way wada gaaloobeen islaamkiina way ka noqdeen waxay la tahay buu yihi cumar inaynu dadka sasabno oo qabaa'ilka islaamku lama dagaalami karo tiradeennu way yartay qabaa'il badan baa inaga go-ay wuxuu uhi laa yaa cumar walaahi low manacuunii ciqaalan aw cinaaqan kaanuu yu'duunahu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam laqaataltu ilaahay baan ku dhaartee hadday ii diidaan dabar buu yidhi ay nebiga siin jireen oo xoolaha sakada lagu xidhi jiray hadday ii diidaan waan la dagaalamaya adigoo waxaad ka sheekeynaysaa buu yidhi wax ka foge sakada ka diidan waan la dagaalamayaa buu ku yidhi wuxuu saaray koob iyo toban ciidan oo runtii uu ugu horreeyey khaalid binid radia allahu canhu ilaa xad ay gaadhay khaalid intuu mara dee malik binu nuweyra sajaaxa bint alxaaris leyla yacni musaylamat alkadaab waxaa yacni koob iyo toban ciidan oo saxaabadii oo xula ah ardulyamaama maxaa in kitaabka la ururiyo keenay saddex boqol iyo konton saxaabi oo xamaladii saxaabadii markay istishaadeen loo soo sheegay abubakar ee la yidhi saddex boqol iyo konton bay marayaan hoggaankii saxaabadee qur-aanka xifid xifdisanaa inta aanay dhammaantood wada istishaadin qur-aanka ha la ururiyo ayidhi cumar binu khataab radia allahu canhu markaasuu sayd binu saabit u yeadhay wuxuu ihi iskugu yeedh qur-aanka ha lagu qoro looxa dabeete guriga xabsa yacni ma garatay xabsa bintu cumar bintu khadaab oo umulmu'miniin ahayd markaasi oo dumarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka mid ahayd ha lagu ururiyo buu yihi si aanu qur-aanku u lumin waxaa la yidhaahdaa markii qabaa'ilkii oo dhan la wada jiidhe dib loo soo celiyey islaamkii uu wada gaadhay ee sakadii dib loo soo celiyey islaamkii la sugay ayaa abubakr u yimid cumar binu khataab radia allahu canhu faqaala lahu wallahi ya abu bakrin lawlaa anta la akalatna alcarab haddii lagu la-aan lahaa buu yidhi adiga islaam dib looma arkeen buu yidhi haddaanad maalintii go-aankii inoo gaadhin buu yidhi ma meesha buu yidhi sajaaxa bintulxaaris iyo leyla ay yidhaahdeen madiinaanu qabsanaynaa oo iyagu nebinimadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay damceen haddaanad sidaa yeesheen buu yidhi islaamku ismuu taageen buu ku yidhi wa ficlan waxaa la yidhaha abubakar oo laba sannadood iyo lix bilood ka dambeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo labadaas sannadood iyo lixdaa biloodna ay ku qaadatay qabaa'ilkii ridoobay inuu islaamka dib ugu soo celiyo dhammaantood waxaa la yidhaahdaa taariikhdiisii ugu weyneyd abubakrin waxa ay ku dhammaatay islaamkii inuu sugo oo carab uu islaamkii dib ugu soo celiyo oo uu islaamkii joojiyo rag buu ugu raxmad badnaa ragna wuu ugu dhibirsanaa ragna wuu ugu toosni badnaa laakiin fii mawaaqifi alxasmi marka ay go-aan tahay washaawirhum fi lamr faidaa casamta fatawakal cala allah muwaasafaadka qaa'idka muslimka ah waxaa ka mid a inuu walaaladii la tashadoonu go-aan gaadhin ilaa uu taladooda ururiyo laakiin talada marka uu urursado faidaa casamta fatawakal cala allah marka aada goosato ilaahay tala saaro haadihii muwaasafaadka ugu muhiimsan ee qofka qaa'idkaa looga baahanya talada marka uu ururiyo inuu meel ku dhufto waana taa uu sameynaya abubakar radia allahu canhu waa ta maanta muslimiinta ka dhiman ikhwaani fillaah ee kuwii lacagta haystay ee maanta awoodi karaya allahuma salli calaa maxamedin waxaa la nin muslim oo masriya oo runtii mustashaar ka ah yani la ma garatay macmalka ay nimanka maraykankii leeyihiin ee runtii yani ma garatay nucleerka maraykanka lagu diyaariyo oo in badanna meesha joogay ayaa sacuudiguu soo dul maray markaasuu ku hakaday saacado kooban lacture buu jaamacad ka jeediyey uu la hadlayey waxaanu ku yidhi hantida sacuudigu waxay awoodeysaa buu yidhi muddo yaroo kooban inaynu ku samayno quwad muslimiintu ay leeyihiin oo keeni karta buu yidhi inay dheeli tirto waxaa maanta muslimiinta lagu gumaysanayo waxbana inaguma aha buu ku yidhi waxay gaadhay in ninkii muslimka ahaa markuu maraykan ku noqday la gilgilo leanna kuwii uu la hadlayey laftigoodii baa warkiisii gudbiyey kuwii uu la hadlayey ayaa show kuwii uu ka yimid bay wakiil ka yihiinoo intii aanu meeshiisii ku noqon baa warkii oo uga horreeyey uu tegey waa daa'irad khaasa oo jaamacada oo number go-an uu weliba la hadlayo kooban warkii oo horti meeshiisii sii yaalla ayaa meeshii lagu yidhi waad khilaaftay nidaamkii loogu talagalay dunida in lagu wado laakiin waxaanu kuu sheegaynaa inay kugu habboon tahay inaad la socoto annidaam alcaalami aljadiid sida loogu talagalay dunidu inay u socoto lacag wanaagsan baad qaadataa lacag kugu filanna waanu ku ogolnahay laakiin kuwa aada u qiiroonaysa waa kuwa kaa soo gudbinaya bay yidhaahdeen warka waxaa ku wanaagsan inaad hawshaada ilaashato ayay ku lahayn ninkaas ikhwaani abu bakrin radia allahu canhu oo cumar binu khadaab taladaa siinay oo markii taladii ay soo urursanay cumar binu khadaab taladii uu dareemay abubakr bin abi quxaafa waxaynu iskaga soo ururin doonaa si kooban intii uu talada hayay sidii uu la dhaqmi jiray dadka muslimiintaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu u dhiibay talada maxkamadda cumar binu khadaab radia allahu canhu wuxuu uhi yaa cumar waxaad iga caawisaa buu yihi alqadaa adigu maxkamadda ii fadhiyo muslimiinta kala saar buu yidhi isaguna aroornimadiibaa salaadii subax baa arkay cumar binu khadaab abubakaroo go-yaroo uu sidan jiray dhakada saartay markaasuu yihi ilaa ayna ya abubakar waa sidee buu yihi markaasuu yihi dee carruurtii baan doonaya inaan masaariiftii bal usoo raadiyaa maanta markaasuu yihi taladii muslimiinta oo dhan baad haysaa waxaanad leedahay masaariiftii baan carruurtii u doonaya waxaan doonayaa buu yihi inaanu kuu qorno waxa adiga kugu filan oo aada muslimiinta taladooda ilaaliso baa uu ku leeyay wuxuu uhi yaa cumar waxaan jeclay muslimiintana inaan u shaqeeyo waxa carruurtayda ku filanna anigu aan shaqaysto oo aan dhidido ayaan jecelahay buu ku yidhi cumar binu khadaab baa siday u doodayeen ayaa uu ku yidhi baytulmaalka muslimiinta iyo ahlu shuurahaynu isu keenaynaa waxaa laguu goynayaa inta kugu filan waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jaray sanadkii inuu qaato saddex kun oo dirham yani saddex kun oo dirham maada takun ikhwaani fi llaahi yani waa sideed boqol oo dollar wax ku dhow sanadkii inaad qaadato abubakaro marka lasoo ururiyo yani waxa waa bishii toddobaatan dollar miyay noqonaysaa lacag nooc intaa leeg inaad qaadato ayaanu ugu talagalnay buu yidhi oo allahuma salli calaa maxamed ay noqoto taasi ta aada ku maamusho dadka muslimiinta islaamku halkee buu joogaa ikhwaani fillah intaasoo dhan oo aada u taliso inaad intaa qaadato haddii ay intaa garateen buu yidhi abubakrin way igu filan tahay buu yidhi oo iga badan buu yidhi abubakar yacni sanadkii oo dhan wareegiisii afar dumara inuu leeyahay baynu ka warramaynaa ikhwaani fillah afar caa'iladood low kaanat caa'ila waaxida hadday tahay caa'ilad keliya waxa may ahaateen waxaa intaa u wehelisa hantidaa uu leeyahay isagoo muslimiintii oo dhan hortaagano oo uu ku ururinayo dadkii muslimiinta oo dhan yacni mushahaarka uu qaadanaya abubakar radia allahu canhu waxaa xusid mudan abubakar oo cumar binu khadaab uuu yimid oo ku yidhi yaa abubakrin meeshii aada ii dhiibtay ee aada igu tiri dadka muslimiinta ha ku kala saar iminka waxaan fadhiyey buu yidhi intaas oo maalmood dee cidiima iman buu yidhi waxaad ii samaysaa buu yidhi meel dhaanta oo islaamka aan wax ugu qabto oo waktigayga aan wax ka bixiyo igu qorbaa uu ku yidhi waa halka ikhwaani fillaahi maanta aynu ognahay haddaad tagto maxkamadaha intaasoo kun oo dumar ah iyo intaasoo raga oo furniin isku haysta yacni iska daa wax kale waa furniin oo furniinka la garanayo yacni qadiyad furitaan ayaa iminka marka aada maxkamadaha tagto intaasoo maalmood lix bilood iyo toddoba bilood iyo sanad ay dadku iskaga daba wareegayaan miyay naga wanaagsanaayeen dadkaa carbeed laa yaa ikhwaani fillah waxay ahaayeen niman islaamka ka hor jahligu uu ka galay wahal ana ilaa min khusaya in gawat gawayt wa in tarshud arshudu anigu ree beni khusayaan ahayo haddii ay hanuunto gar iyo gardarro aniga nin reer hebela iigu soo hagaaga waa nimankii qaacidadaa dejistay wey nimankaa cumar uu ka warramayo weligood isqabsan markii islaamka lagu toosiyey waa nimankaa lahaa anigu nin reer beni khusayaan ahay gar iyo gardarro hadday gardaran tahayna waan la gardaranahay haddii laga gardaran yahayna waa laga gardaran yahay aniga ree beni khusayowna igu soo hagaag waa nimanka ay u ahayd sida ay u dhaqmi jireen maxay waman lam yudid can xawdihi bisilaaxihi yuhadamu waman laa yadlim innaasa yudlamu ninka aan darkiisa xoog ku ilaashan waa laga duminaya ninka aan dadka dulmiyeyna isagaa la dulmiyaya waxay aaminsanaayeen ninka tirada badan leh ee adduunka badan leh ee xoogga weyn la-uun inuu dadka haysto ayay aaminsanaayeen qurayshi taasay ku dhaqmi jirtay laakiin cumar bin khataab radia allahu canhu iyo saxaabada markii ay islaamka fahmeen cumar baa waxa la idhaha adiga khamriga marka uu soo galo looga bixi jiro nin muslima ayaa waxa uu ku qabsaday sayladda gudaheeda waa nin caraabiya oo isagoo talada muslimiinta hay ayuu sayladda gudaheeda ku qabsaday haluma thaman aw uqaadika ilaa cumar bin khataab lacagtii halkaasaad dhigi doontaa haddii kale cumar bin khataab baan kuu geyn doonaa buu ku yidhi ma garanay inu cumar binu khataab yahay nin caraabi oo xoolo wata ayuu ku yidhi cumar binu khataab baa ku yidhi bal ka warran haddaan maanta kuu dilaalo asuu yidhi dhibaata kuma jirto laakiin buu yidhi maanta cidi waxba ma iibsanaysa hilibluhun baa wax iibsanayay buu yidhi hilibluhuna lacagta way la yaro aamusaan buu yidhi cumar binu khataab iminkun baynu moodaynaa inay la aamusaan oo weligood ba way la aamusi jireen way la yaro aamusaan buu yidhi o in loo sabro ayay u baahan tahay buu yidhi marka ninkii buu ku yidhi cumar binu khataab ninkii caraabigaa markuu usii sheegay ayuuhi waynu iska sabri doonaa ninkii caraabiga waynu sugi doonaa buu yihi mar allaaliye markuu arkay inuu xoolihii iibiyey cumar binu khataab ee ay dhammaatay ee la heshiiyey ayuunbuu cumar qabsaday wuxuu ihi lacagtii halkaa dhig cumar binu khataab baa la kaftamo wuxuu ku yidhi waa dee waynu heshiino waanan kuu sheegay nimankan inay lacagta la raagaan markaasuu yidhi ma jirto cumar baan kuu geynaya haddaanad lacagtii halkaa dhig oo haddii cumar aynu u wada tagno cumar gar buu inoo qaadiyo almuslimuuna calaa shuruud ilaa shardan axalla xaraaman aw xarama xalaalan muslimiintu waa wixii ay ku heshiiyaan heshiiskaasi haddii aanu xalaal xaaraantinimayneyn ama xaaraan ma garatay aanu xalaalayneyn sidiisaa loo raacayaayo sharcigii waa ogol yahaye dee cumar sidaasuu ku odhan doona hadduu cumar sidaa sameeyo waxaan ku odhan doonaa buu yidhi adiguna daalim baa tahay waa nin aanay gerino gelin gerino aanay ka bixin cumar binu khataab go-aan buu gaadho wuxuu tegay nimankii hiliblayaasha ah wuxuu ihi war ninkii waanu ishaysanaa arrinkiina meel adig buu naga taagan yahay waxaad samaysaan aniga mushqaayadaydii oo dhan iska iloobo ninkaasun inaga khaarijiyey buui sidiiba lacagtii lagu sameeyey ikhwaanii waxaan uga socdaa cumar markaasi talada muslimiinta oo dhan isagaa hayay inta maanta carabi ay joogto yurub buu badh haystay ilaa africa ayuu badh haystay intaaba isagaa u telinayay markuu sayladda ka dilaalayay nina caraabiyi intuu qabto uu lahaa iga garbax weliba uu xukun qarqoosh ku qaadayayoo siduu doono uu ka yeelay ninkaa caraabiga iska soo noqo ikhwaani fillaahi cumar abubakar waxa uu ku yidhi maxkamaddii cidi waa iigu iman weyday meeshii iga soo wareeji culimmadu waxay leeyihin laba sannadood oo isku soo wareegay ayaa cumar binu khataab cid maxkamadda ugu timaado oo ishaysata oo dadkii muslimiintaa uu waayey waa nimankii carbeed ee afartan sannadood ku dagaalamayay hal intuu nin waran ganay caanaheedii iyo dhiiggeedii isku darsan afartan sannadood waxaa la yidhaha inankii ku gaashaan qaaday yacni jaahilnimadu halkay ka gaadhay kuwa islaamku uu wax ka bedelay ee maxkamaddii iman waayey ee nin walba waddadiisii gartay markii iimaankiisa la toosiyey ee nin walba isagii istoosiyey may ahayn qaar samada ka soo daatay laakiin qaar bay ahaayeen sharciga ku hoggaansamay oo waxyaalaha shareecaddu ay keenaysa ikhwaani fillah waxyaalaha ilaa maanta gaaladu ay aada ula yaabeen ee ay taariikhda ka qoraan waxaa ka mid ahayd ammaanadii ka dhacday muslimiinta iyo islaamka gudihiisa waynu ka warramaynay maraykanka gudihiisa state maraykanka ka mid ah ayaa newsweekta ka warramaysa iyagaa ka warramay ayaa waxaa ka go-ay dabkiibaa ka go-ay shan kun oo operation oo xaditaana ayaa dhacay hadawaa'il briqsyadihii uu maqnaa yacni allahuma salli calaa maxamed yacni uu maqnaa maxay yacni leyrhkuu maqnaa leannao dadku maxay iska ilaalinayaan kamarada streetka kamara ku rakiban yacni waxa weeye ma garatay allahuma salli calaa maxamed cimaarada kamara ku jirta xataa dukaanka waxba kama xadi kartid laakiin hadduu jaanis helo ninkaasi kamaradaasubuu iska ilaalinaya idan leyrhkii markuu go-ay shan kun oo arin oo tuuga uuna ayay stateka maraykankaa ka dhacay intii yarada leyrhku maqnaa macnaheedu waxa weeye dadka waxaa xukunta kamarada laakiin haddii kamarada la waayo gan baa la yska siinaya ikhwaani fillah shareecaddu laakiin iyadoo aanay kamara jirin ayaa cumar binu khataab oo shaam u baxaya ikhwaani fillah ayaa waxaa la yidhaahdaa afar sannadood markuu talada hayaa sanadkii toddobaad uu safar galay markaasaa saxaabaa ku sugaysay meesha laba nin baa iswaraystayo markaasuu yidhi waar adigu meesha maxaad ka taagan tahay markaasuu yidhi miyaad garanaysaa ninkaasi kaasuu yidhi waa ninkii la odhan jiraaba sufyaan binu xarb oo kaa kale miyaad garanaysaa waa sufyaan binu umaye waa labada nin ee sheekeysanaya waa khabaab ibnu lars iyo suhayb binu sinaan labadani waa saxaabadii ugu horreysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadaa nine kalena waa qoraysh raggii u talin jiray laakiin dee islaamay markaasuu yihi labadaa nin waa nimankii aada garanayso oo labadii saxaabi baa sheekaysanaya cumar binu khadaab oo runtii taagan maxkamaddii cid baa iigu iman weyday ha laiga wareejiyo wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi tawfiiq saxaabi iyo intaasoo kaleo muslimiini waxay sugayaan cumar binu khadaab halkiibaa uu kusoo horreeyey labadii saxaabiye hore oo aada usoo dhaway cumar binu khadaab abaa sufyaan oo nimankii qoraysh tobanka nin ee u talin jiray nin ka mid ahaa ayuhi walaal yaro sug suhayb buu ka horreeyey oo aada u salaamay atacrifu haada buu yihi miyaad garanaysaa kan waa aladiina cudibuu lilislaam nimankeenii qoraysh u talin jiray waa kuwii aynu islaamka ku dhibnay buu yihi kani ee ugu horrumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam diintana ina soo gaadhsiiyey iyagaana ehelku ah buu yihi inaan horta iyaga soo dhaweey markaa khabaab iyo suhayb buu aada u salaamay dabeeta abaa sufyaan iyo safan bin umayo halkooda ugu tegay markaasa wuxuu weydiiyey maxay iga sugayseen waxay weydiisteen saxaabadii meesha joogtay saxaabigii ugu yaraa lix bilood ka hor shay ka lumay buu weydiiyey cumar binu khadaab radia allahu canhu